Nikki Strong, and this is VOA1. The hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaaliyo tobanka bisha maarj sannadka laba kun iyo laba labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna lixdii iyo barkii aroornimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dhallinyarada qaxootiga dhadhaab iyo hamigooda siyaasadda soomaaliya
waxaa jirta dhalinyaro badan oo maratay damac uu ooga jiro inay maratay boosas kuwa hadda ay hayaan ka waaweyn inay raadsadaan inta badan waxaa caqabad ku noqota damaanad yaa ka idinka ay iyo mas-uul yaa idinka noqonayo iyo yaad ka karanaysaan meeshaan mar systemkan dhisan oo kale waxaa badan
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa sabtida maanta ugu baaqay moscow wadahadallo nabadeed oo dhammaystiran si loo joojiyo duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkiisa iyadoo dib u dhac uusan jirin xilli ciidamada ruushka ay sii wadaan duqaymaha ay ku hayaan magaalooyin badan oo dalka ukrein ah fariin muuqaal ah oo saakay soo dhigay baraha warbaahinada ayuu ku sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in ruushka ay ku qaadan doonto muddo dheer si uu uga soo kabsado guuldarooyinkiisa isagoo intaa ku daray in la joogo wakhtigii wadahadalka iyo dib u soo celinta cadaaladda iyo sharafta dhuleed ee ukrein zelenski ayaa geesta kale ku eedeeyey ciidamada ruushka inay go-doominayaan magaalooyinka ugu waaweyn dalkiisa si ay u abuuraan masiibo bini-aadinimo iyadoo hadafka uu yahay sida uu hadalka u dhigay in dadka ukrein lagu qasbo inay la shaqeeyaan ruushka wuxuu sheegay in ruushka is hortaag ku sameeyey gargaarkii loogu talagalay in lala gaaro magaalooyin ku yaala bartamaha iyo waqooyi bari ee ukrein duulaanka ruushka ee ukrein ayaa galay toddobaadkii afraad kaasoo sababay in malaayiin dad ah ay ka cararaan guryahooda kuwaas oo migangelyo u doontay dalalka dariska la ah ukrein madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa uga digay hogaamiyaha shiinaha ji jinbin jimcihii cawaaqib xumo haddii beijin ay taageerto ama ay taageero cagab ah siiso duulaanka ruushka ee ukrein iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen baahida loo qabo xal diblomaasiyadeed sida uu sheegay aqalka cad inkastoo aqalka cad aanu faahfaahinin waxa ay noqon karaan cawaaqib xumada uu shiinuhu la kulmi karo ama sida maraykanka u qeexi doono taageerada agabka ayaa xogayaha warfaafinta jen besaki waxa ay tilmaantay in ganacsiga ballaaran ee shiinaha uu saameyn ku yeelan karo besaki ayaa waxay sheegtay in maraykanka uu beijin si toos ah ugula xiriiri doono cawaaqib xumo kasta isaga oo kaashanaya saaxiibadiisa iyo dhigooda yurub waxayna sheegtay in cunqabatayntu ay tahay keliya hal qayb oo ka mid ah waxyaabaha u diyaarsan maraykanka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii madasha dhallinyarada waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ku soo diyaariyey noogana soo diray waryaha v o eda cabdisalaan axmed salas
asalaamu calaykum akhayaaray idilkiiba meelowbaaad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta v o a barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha qaxootiga dhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijka waxaan uga hadli doonaa marka hadda doorashadan maamulka jubbaland dhallinyarada xadhooyinka qaxootiga ku barbaaray oo inta badan ay kasoo jeedaan waxaan ahayn saddex dhallinyaro oo saddex qabiil oo soomaaliyeed ka kala socday maan ahayn saddexdeenna waan ku guuldaraysanay inaan kursiyadii aan raadinayna aan helno dhalinyaro qaxootiga ku barbaaray oo xilal siyaasadeed u doontay soomaaliya oo sheegay in la dhaawacay dhamacii siyaasadeed ay kala hayeen hogaaminta dalkooda barnaamijka waxaa marti ku ah siyaad tabana aadan oo ka mid ahaa musharaxiintii kuraasta baarlamanka kooyo tobanaad ee soomaaliya balse ugu horeyn siyaad aan barnaamijka ku soo dhoweyno waa mahadsan tahay walaalkay magacaygu waa siyaad tabana aadan waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ayagoo aada u daayar xarooyinka qaxootiga imaaday waqti xaaladda aad u adag tahay xiliyadii sagaashameyadii halkaanaan ku barbaaray ku waxbartay ilaa heer jaamacadeed yaan aqoonta ku yeeshtay hay-ado kala duwanna waan ooga shaqeeyey maasha allah sanadkii labada kun iyo labaatankii waxaa isoo gashay damac ah in aan bal u tartamo kursi ka mid ah kuraasta taasha magaalada kismaayo aan islaha aad maarata ku masajid beesha aan kasoo jeedo koleyba markaas maskaxdeeda waxaa ka guuxayay isbedel inaan la imaani karo nin aqoon-yahaanaan ahay nin maarata waayo badan usoo joogay marxalad aad u adagna kusoo barbaarayaan ahay marka waxaa is dhahayay mar haddii aad xilkaas aad qabatid bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qoyska aan kasoo jeedo isbedel amaad maarata u horseeda marka wax kastoo ay ahaato haddana meeshii sidii aan wax u rabay maysan u dhicin waa tahay siyaad inta aadan ka tegin xeryaha rajooyin badanna way kaa dhex guuxayeen n dalka markaad ku laabatay n sawirka aad kala kulantay muxuu ahaa walaalo horta waa mahadsan tahay su-aal aada u qiimo badan waaye sawirka si guud ahaan aan uga hadsado wadanka waxaa waaye wadanka inuu soo kabanayo oo horumar uu maarata hadda uu tiigsanayo gaar ahaan hadda aniga meeshii aan tagay waxay ahayd magaalada kismaayo markaad aad tagtid wixii aad ka filinaysa waad kala kulmaysa waayo bulshada waxay noqotay bulsho isu tashata bulsho waayo arag ah oo wax badan lasoo kulantay oo hadda maaragtay wadadii horumarka dhabaha qaaday oo bulshada waxaad moodaa inay iyada isu tashatay oo aysan cidna isku haleynin dowladna isku haleynin maaragtay iyaduna isu tashatay hadday noqoto xagga dhaqaalaha haddii ay noqoto dhinac walbaba inay iyada iska kaabayso oo bulsho isu tashatay oo inay wax qabsato ku ballantay aad maarata aad la kulmaysaa marka anigana taasaan hiigsanayay oo inta badan waxyaa wararka iga soo gaalayay wararkaas ay ahaayeen sidii wararka iga soo gaaraya oo bulshada inay tashato oo horey ay u socoto ay u jeceshahayna waan kala kulmay magaalada kismaayo magaalada kismaayo markaad tagtid waxaad arkaysaa dhinac kasta waa horumara ka jiro iyo maaragtay isbedel iyo maaragtay ifafaalo iyo bulshadii oo maaragtay isu tashatay waa tahay in jiil fara badan oo xeryaha ku barbaaray oo halkan wax ku bartay ayaa dalka dib ugu laabtay dabcan wakhti dheer ayaad soomaaliya joogtay isbedelka ama kaalinta ay ka qaateen dhalinyaradaas qaxootiga wax ku bartay ee haatan dalkooda ku laabtay maxaa ka mid ah oo aad soo aragtay mase jiraan caqabado ka hor dadban yuudkaas halkaas gaaray wallaahi dhallinyaradii halkan wax ku baratay oo waddanka dib ugu laabmay isbedel badan ay keeneen aqoontii oo halkan ay kala tageen ay waddankay ku celiyeen meelo badan aan tagay iskuullada waxaa macalimiinka ah dhalinyaro badan oo ka tagtay qaxootiyaha saddexda xaro ee dhadhaab ku yaallo dadka ay wax baraayaanna aad uu uga mahad celinayaa oo dad wax soo kordhiyo oo aqoontooda laga faa'iidaysanaya ay noqdeen waa jirtaa caqabadooyin ku horgudban dhalinyarada fursadihii ay rabeen sidii ay u rabeen uma helayaan waxaa jirta dhalinyaro badan oo maaragtay damac uu ooga jiro inay maaragtay boosas kuwa hadda ay hayaan ka waaweyn inay raadsadaan inta badan waxaa caqabad ku noqota damaanad yaaka idinka ah iyo mas-uul yaa idinka noqonayo iyo yaad ka garanaysaan meeshaan mar systemkan dhisan oo kale waxaa badan caqabadooyinka marka inta badan dhalinyarada maarata hortaagan waxaa kamid ah systemka yaa idinka garanaya it's not what they know but who they know in that system systemkaas yaad ka garanaysaan camal su-aalo noocaas oo kale inta badan aa hor imaata oo ay dhalinyarada maarata ka talaabsan karin oo caqabado ku noqoto horumarkii ay damacsanaayen inay waddanku soo kordhiyaanna maaratay saas ay maarata meesha uga baxaysaa marka dhalinyaro badan oo hami lahaa oo waxaad arkaysaa hamigii ay lahaayeen inay waddanka wax kusoo kordhiyaan sidii ay wuxuu rabeen aanan u suura gelin sababtoo ah caqabadooyinkaas ku horgudban awgeeda waa tahay caqabadahaasi aad sheegtay inay dalka ka jiraan dabcan dadka ugu badan ee lagala kulmo waa kuwa wallaahi markaan aniga u kurogalay inta badan dadka waxaa weeyaan mas-uuliyiinta oo aan inta badan dadkaas xarooyinka qaxootiga kusoo barbaaray ama aada moodidba inay warba u haynin ama xisaabta ugu jirinba sababtoo ah dhalinyarada xarooyinka ku jiraan inta badan waxay filayaan in maaragtay qoondo ayaga u gaar ah in la siiyo slots oo ayaga ay leeyihiin oo la dhaho war dhalinyarada qaxootiga ha loo gacan haatiyo ha loo waco fursadahan ha ka faa'iidaystaane inta waa meesha kama jirto marka waxaan dhihi lahaa systemka dadka madaxa u ah inta badan haddii ay noqoto dowladda federaalka hadday noqoto dowladda goboleedka hadday noqoto hay-adaha meesha kashe- ka shaqeeyaba waxaad moodaa inaysan xisaabta ugu jirin dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku barbaaray marka waxaan kula talin lahaa in eh, dadjoogaas xafiisyadaas madaxda ka ah mase mas-uuliinta ka ah dhalinyaradaas xarooyinka dhadhaab ku barbaaray waa dhalinyaro soomaaliyeed waxay wax u baranayaan waa wadankoodii wadan kale ay wax u maarata ka qabsanayaan ma jirto wadanka ay damaca uga jiro in mar un ay ka noqdaan wax wadanka ay isleeyihiin maad wax kusoo kordhisaan oo aad aqoonta aad barateen aad uga faa'iidaysaan waa wadankooda ay u dhasheen waay marka in fursadaha jira looga faa'iideeyo oo eh, maarata wax qoonda ayaga u gaar ah loo siiyo hadda markaad wadanka tagto waxaad maqlaysaa eh, qoondada haweenka qoondada dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku jira maxaa in loo in loo in loo- meel loo dhigo iyadana way fiican tahay ha maadaama dabcan bulsho xoog badan halkan ku nooshaha ha maadaama meeshaan dhalinyaro badanaa joogto boqolkii todobaatan iyo shan dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku barbaaray een, waa dhali aqoon-yahaniyan waaye oo wax bartay waaye oo wax soo kordhini karo waxna bedeli karo marka in lagu xisaabtamo oo kaalintooda ay muuqato aaday u fiican tahay waa tahay isiyaadow sidaan la socdo dhalinyaro halkan ku barbaartay ayaa dabcan baarlamanka hore ee dabcan qayb ka ahaa oo nasiib u yeeshay inay dalkooda iyo deegaankooda ay matalaan En adiga caqabadahan aada la soo kulantay iyo dabcan fursadaha fursaddaa raadinaysay waxyaabaha aas leedahay waa kaaga luman maxay tahay
wallaahi horta iniyahu wax walba waa qadar rabbi Een, marka hadda doorashadan een, maamulka jubbaland dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku barbaaray oo inta badan ay ka soo jeedaan waxaan ahayn saddex dhalinyaro oo saddex qabiil oo soomaaliyeed ka kala socday man ahayn saddexdeenna waan ku guuldaraysanay inaan kursiyadii aan raadinayna aan helno marka waa waxaad dareemi kartaa marka wax shaqsi u gaar ah inaysan jirin Een, saddex qabiil oo soomaaliyeed aan ka soo kala jeednay saddexdiiba een, meer marana nala soo dhigay oo maaragtay fursadihii aan raadinaynay iyo janskii aan islehen amaad maaragtay wax ku bedeshaan sidii aan wax u rabnay maanan u helin Een, markii aan meeshaas kuga tagnay waxaan aad u nin walba midka kale uu farxad ugu muujiyey haddii lacala aan soo baxno intaynan aan meesha ku wada kulanno in aan codka dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku nool een maaragtay aan banaanka keeni karno oo aan doodeena aan aad ugu adkeeni karno in dhalinyaradaas fursada een ayaga u gaar ah in loo in loo raadiyo in arrimahaas taa waa iska waa iska weydiinayo inaan iska kaashano oo aan maaragtay aan markaan xa- xag iskugu imaano oo haddii xilka ilaahay noo sahlo sidaan wax u rabnay ay noo suuragel lahaayeen waxaan inta badan isku balaminsanayna in aan arrimaha dhalinyarada een, xarooyinka qaxootiga ku nool aan wax ka bedelno oo maarata waxaan ka qabano aan codkooda banaanka aan keenno oo si loo maqlo oo lagu dhegeysto baahiyahoodana aan maarata usoo oo dowladda iyo iyo bulshada caalamkaba aan ugu soo bandhigno in macalin siyaad ma las dhihi karaa dhinaca dhaqaalaha ayaa ku wax ku weyseen maadaama doorasho dalka socoto la sheegayo in dabcan xaalkeeda uu yahay mid runtii aada u culus
waxay ka mid ahayd dhaqaalaha wuxuu ka mid ahaa een, een, kaalin adag oo maaragtay caqabad nagu noqotay een, dhalinyarada xarooyinka qaxootiga kasoo jeeday waayo dad kaa jeeb waaweynaa meesha imaanayo xalfado kaa waaweyn uu dhiganaya adiga marka waxaad moodaaba xitaa dadkii kaambeynka aad ka dhex samaysanaysa marqaar inaad bawayso oo dadkii ay aadaan dhinaca maarata dhaqaalaha uu ka socdo taas caqabad way ahayd caqabada kale ee na hesha waxay ahayd aqoon darro dadkii ee meesha jo- aan la kulanay aqoon saa'id aan nooma lahayn oo un dad un markii hore un waxay nagu xisaabinayeen un dhalinyaro iska un qaxooti ahoo aan waxbaba soo kordhinaynin oo een, waxgalkeena iyo waxgaradkeenaba aanan maar saas aanan maadaama galaangalkiini gudaha uu yaraa ha marka galaangal fiican umaana ku lahayn wadankii marka waxaad moodaa in badan een, aqoon darro inayna heshay oo dadkiiba aqoon fiicanba ay noo laheen haddii ay noqoto qabiilkii iyo haddii ay noqoto een, maamulkii meesha ka arrimina intaba een, dadkaa maxay soo kordhin karaan ma dhibaato mise kheyr intaba dad aan la aqoonin marka inta badan een, soomaalidana waxaad moodaa qof kale aan la aqoonin in inta badanba aan waxba lagu aaminaynin sababto ah waxay dhahanaa qofkan muxuu keeni doonaa shar iyo kheyr ma- mala saadaalini karo marka intii aad eh, kheyr waaba iska wanaaga intii shar aad keeni lahayd waxaa lagu dhahaba adiga marka banaankaba ku harba waayahay n dabcan xulashadan ay sameynayaan maamulada ee haatan aadka looga qaylinayo oo deegaan walbaba eh, dabcan buuqeeda uu ka jiro saamayn miyda ku yeelatay marka dhaqaalaha laga tago ha ha ha waa saameyn weynay nagu yeelatay waayo aniga hadda een, kursiga aan u tartamayay inta badan een, qabiilkii aan ku matalayay dhalinyaro iyo waxgaradba een, haween iyo maarata ragba way isku waafaqsanaayeen inay kursigaas taamkan aniga maarata ay igu maamuusaan oo maarata ay igu tixgeliyaan maadaama aan safar dheer u galay oo aan ahay qof maarata aqoonna leh een, marxalad adagna kusoo barbaaray laakiin eh, maaragtay en, damaca mase en, siyaasadda meesha ka jirto oo u eg qaab xulufaysi ah baatiyaal nooc oo nooc maxaalahay xisbiya nooc wax u dhisan oo aan aniga qeybba ka ahayn yaa maaragtay aqoon aan ii lahayn marka kuwaasa marka kalsooni badan aan ka waaye maadaama kalsoonidii ayaga aan ka waaye arrintii qabiilkana marka waxaad moodaa qabaa'iladana in ay maarata arrintan hadda socoto aysan agood baba aysan ku leeno go-aanka oon loo gaaro oo wixii go-aanka sare laga soo gaaro oon la meelmariyo oo maamulada ayaa gacanta ku haya maamulka gacanta ku hayo marka qabiilka waxaa waaye inta badan waaba wixiisa agoodiisa way xadidan tahayba waa tahay marka laga tago siyaasadda n maxay kula tahay n siyadow in dalkiina hooyo aad ka bedeli kartaan maadaama wakhti dheer aad xero qaxooti ku noolodeen wallaahi hortay waxyaabaha dalkeena aan ka bedeli karno waxaa waaye kow inaan aqoonta aan baranay aan dalkeena ku celino oo aan wadda yar ee hadda soo koraysa aan uga faa'iideyno dhalinyarada maarata xerooyinku barbaaranaya inta badan waxaan ku dhiiragelin lahaa mar walba meel walba ay joogaan inay gacmaha isqabsadaan oo ayaga iskaashadaan oo ay bulshadii soomaaliyeed ee in badan dhibaato lasoo dhaala dhicisay in ay kaalin muuqata ka qaataan sida maarata horumarkeeda iyo dib u dhiska wadanka ay maarata ay kaalin ugu lahaan lahaayeen ma ahan inaa xariiq wuxuuti ah sagaasku jirto hadda muddo soddon sana aan halkan joognay wax badan hadda aqoontaas iyo waxyaabo yar baa noo soo kordhamo inta badan alxamdulilah nabadna ilaah waa uu nagu siiyey anoo mahad ballaaran ooga hayo dowladda kenya oo intaas maarata meesha nagu haysay iyo hay-adda u n h c r oo iyagana maarata kaalinteeda aada u muuqato laakiin aniga waxaa la rabaa inaan isu tashano naftarkeen bini aadan aan nahay muddo dheer inaan halkaas sii joogto martida haddii cabaar ay sii joogto in la naca dhowda moogtahay maadaama wadanka cabaar aan marti ku ahayn in aan maarata isu tashano oo aan wadankeeni dib u dhiskiisa aan kaalin ka qaadano oo aan codkeena maarata dhiibano oo nahno war sida wax socdaan si wanaagsan ma ahani waxa laga bedelo oo wadanka nabad haloo halagu soo dabaalo oo xasiloona halagu soo dabaalo oo dhibaatada halaga daayo inaan dhahno waa wax meesha ku jiro waa marka dhalinyarada xarooyinka qaxootiga ku nool iyo maarata waxgaradka qaxootiga ku noolba ee soomaaliyeed inta waxaa leeyahay kaalina oga banaan wadankii diburiskiisa inay ka qayb qaataan inay sarakacaan oo codkooda la maqlo oo ay kaalintooda ay maarata qaataan aan aad ugula talin lahaa
aad buu u mahadsan yahay siyaad tabana aadan oo barnaamijka toddobaadkan marti ku ahaa barnaamijka wuxuu idinka imaanayey gobolka waqooyi beri waxaan idiin soo tabinayey anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan axmed cabdisalaan salas tan iyo barnaamijkan barnaamij xeeg intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaya
aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo barnaamijka madasha dhallinyarada noogu soo diyaariyey xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana imaaraadka dowladda imaaraadka carabta ayaa si cad u sheegtay inay sii xoojinayaan xiriirka ay wadaagaan dalka ruushka iyadoo dalalka reer galbeedka iyo xulufadooda ay xayiraad dhaqaale kusoo rogeen ruushka waryaha v o eda xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo hayaa imaaraadka carabta oo ka mid a wadamada khaliijka ee hodanka ah islamarkaana xulafada la-a maraykanka iyo reer galbeedka ayaa ka mid ah wadamada weli xidhiirka dhaqaale iyo midka siyaasadeed la wadaaga ruushka khamiistii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka cabdallah bin zaayid al nahyaan ayaa magaalada moscow ee caasimada ruushka booqasho ku tegay isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafarof cabdallah bin zaayid ayaa sheegay in ay xoojinayaan xidhiirka labada dal arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo isla toddobaadkan uu sacuudiga iyo imaaraadka uu soo booqday ra-iisul wasaaraha britain boris johnson si uu ugala hadlo madaxda dalkaasi isla arrimaha la xidhiira ruushka haddaba intee ayuu leegyahay xidhiirka u dhexeeya ruushka iyo imaaraadka maxaase keeni kara go-aanka dowladda imaaraadku ay ku gaadhay xoojinta xidhiirkaasi waxaa arrintaasi sharaxaya doctor xasan al basri oo ku takhasusay xidhiirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda alxaqaaf ee dalka yeman marka laga hadlayo xiriirka imaaraadka iyo ruushka maalmihii dambe aad ayuu u wacnaa dhinaca milatariga waxaa jirtay in ruushku uu ka waday dubay bandhig military markaa qalabka iyo agabka militariga ruushka lagu soo bandhigayay dubay xiriir dhowna ay markaa uu dhex maray islamarkaana xagga siyaasad ahaan ay isku soo dhowaadeen taana laga dareemay markii ruushku uu markaa weerar ku qaaday ukraine islamarkaana golaha qaramada midoobey markaa loo soo bandhigay cambaarayntii markaa ruushku dagaalka uu ku qaaday ukraine imaaraadkuna uu ka mid noqday in markaa cambaarayntii marka ka gaabsaday ee ruushku markaa in dusha ka saaraan dagaalkii uu ku qaaday ukraine dhinaca maalgashiga markaan u nimaadno runtii waxaa muuqda in dalka keliya khaliiska ku yaala ee ruushku aaminay in markaa maalgashi ballaaran uu ka sameeyo in uu markaa noqday imaaraadka maalgashi ballaaran oo markaa laba geesooda ayaa ruushka iyo dhex maray imaaraadka maalgashigaas oo markaa xoolo badan oo malaayiina oo markaa ruushku ay geliyeen dubay ayaa dhacday inta badanna si taa lamid ah ayay imaaraadkuna moscow ayay iyaguna xoolo badan geliyeen markii reer galbeedku ay saareen cunaqabateen xoog leh ruushka ayaa xoolihii inta badan ruushka intii amni lahaayeen reer galbeedka ayay waxay door bideen inay markaa u soo wareejiyaan dhinaca dubay islamarkaana ay dhigtaan bangiyada dubay inta badanna ayba maalgashi ka sameeyaan dubay go-aanka dowladda imaaraadka ee sii wadida xidhiirhka dhaqaale ee ruushka ayaa keeni kara in dowladda imaaraadku ay wajahdo cadaadis iyo xayiraado dhaqaale oo uga yimaada wadamada reer galbeedka iyadoo oo dhowaan imaaraadka lagu daray liiska wadamada looga shakisan yahay lacagaha aan sharciyeysnayn ee la dhigto xarumaheeda maaliyadda sida uu sharaxayo doctor xasan albasri laakiin arrinkii waxaa raadraac ku sameeyey hay-ad loo yaqaano f a t oo fadhigeedu yahay baris dalka faransiiska oo markaa dabagal ku samaysa dhaqaalaha dalalka caalamka hay-addan ayaa qaabilsan arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay ogaatay in ruushku dhaqaalo badan u markaa dhigtay bangiyada imaaraadka waxayna ka dalbatay dalka imaaraadka in lacagahaas ruushku markaa dhigtay dalka imaaraadka dubay gaar ahaan in markaa la joojiyo imaaraadkuna waxay ugu jawaabeen arrinkaas maya jawaabtii maya ayaa sidoo kale waxaa jawaab xanjabaad ah ay ka bixiyeen hay-addii f a t jawaab kulul oo markaa waxay yidhaahdeen waxaan idin gelinaynaa waxaa loo yaqaano grey list af carabiga lagu dhaho qaa'imat arramadiya oo markaa noqonaysa dowlad kasta ee lagu tuhumo barnaamijkaas in la dabagal lagu sameynayo xagga dhaqaalaha dabagal adag weliba oo aan maalgashiga loo ogoleen cid kasta ee dhaqaalaha maalgashigana xisaabtan adag looga lagu sameynayo marka dadkii maalgashiga dibadda ka imaan lahaana ammaan ma helayaan dabagal adagna waa lagu sameynayaa marka taana waxay u keenaysaa dubay in aan dadka dibadda ka imaanaya ee gudaha dubay maalgashi sameyn lahaa inaysan ammaan iyo ruksad heli karin hadda kadib dabagal iyo xoog raadraac badanna lagu sameynayo arrinkana dhaqaalaha dubay hoosu dhac badan ayuu u keenaya haddii ay taa fulin weyso dubayna waxaa imaan kara sida ay hay-adda f a t ee fadhigeedu yahay baris waxaa imaan kara in la geliyo marxalad labaad dalka imaaraadka oo ah black list liiska madow alqaa'ima asawdaa oo marka ay tahay in dhaqaalaha imaaraadka ee dibadda in markaa la joojiyo guud ahaan caalamka oo dhan ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka ukrain iyo xayiraadaha dhaqaale ee la saaray ruushka iyadoo oo la dareemayo saraakuac ku yimid maceeshada iyo quutal daruuriga
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa goor dhow la ciyaari doonaa hanirahdee kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha wolfes iyo ladies united kulankan oo ahaa mid adag ayaa kusoo dhammaaday saddex iyo labo oy guusha ku raacday kooxda ladies united astonvilla iyo arsenal ayaana goor dhow wada ciyaari doona oo maanta ah kulanka watford iyo everton ayaa la baajiyey iyadoo britain lester city iyo branford ay wada ciyaari doonaan tottenham iyo westerham ayaana isku aadan dhinaca dalka sbainna kulankii sida weyn loo wada sugaya ayaa ka mid ah kulamada toddobaadkan ka dhacaya horyaalka laliga kaas oo loo yaqaano il classico berito ayuu dhex mari doonaa labada kooxood ee ugu tunka weyn dalka sbain ee barcelona iyo real madrid kulankan ayaana waxaa ka wada maqan xidigaha messi iyo ronaldo oo tobankii sano ee lasoo dhaafay ku loolamayay kulamada il classico kooxda real madrid ayaana ka fikiraysa inay soo safaan weeraryahanka ay ku dhaartaan ee krim benzema kaas oo ay sheegeen in boqolkiiba boqol uusan caafimaad qabin carlo ansheloti ayaa ka fikiraya in kulanka il classico oo muhiim u ah horyaalka laliga uu soo safo xidigan iyo in uu u dhigto kulanka kooxda chelsea ee ka tirsan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league dhinaca laliga isla kulamo kale ayaa la ciyaarayaa waxaana ka mid ah kulamada dhacaya maanta kooxda ilja ayaa ku aadan valencia asusuna iyo levante ayaa isku aadan rio volcano iyo atlantic madrid ayaa wada ciyaari doona dhinaca horyaalka sere agana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaarayaa waxaana ka mid ah kulanka u dhexeeya napoli iyo udineza inter milan oo waayadan xaalka ku xun yahayna waxa ay la ciyaari doontaa fiorentina wararkeeni cayaaraha waa naga intaas dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkaasi cabdikariin cali shaax ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo